This is VOA 1, de hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad labada bisha juun sanadka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in horjoogayaal ka tirsan kooxda daacish ay ku dileen howlgal duqaymo ah oo ay la kaashatay saaxiibada caalamiga ah ee maraykanka kaasoo laga fuliyey gobolka bari howlgalka waxaa lagu beegsaday meel guri ah oo tuuladaas lagu magacaabo afcad ka tirsan oo maleeshiyaadka khawaarijta ah ee daacish iyo horjoogayaal ka tirsan ay ku sugnaayeen waa la burburiyey goobta ay ku sugnaayeen intaan xaqii jirnay saddex horjooge oo halkaas joogana waa dhimatay ilaa afar kalena waa dhaawacmeen
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in colaadaha qabaa'ilka u dhexeeya ee gobollada dalka ka socda ay hurinayaan kooxda al-shabaab taasoo keentay in qaybaha ciidamada qalabka sida ay ku kala dhex jiraan isagoo dhanka kalena bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab in badan oo ka mida ciidamadii aan meelo kale iyo shaqooyin kale u dirsan lahayn waxay kala dhex taagan yihiin beelo soomaaliyeed bay kala ilaalinayaan oo hadda jooga booliis nabad sugid military ciidamadii aan ugu talagalnay inay shaqo kala qabtaan waxay nagu kaliftay intaan dirno inay ayaga kala dhex dejinno ay kala ilaaliyaan yaa ka shaqaynaya waxaan ognahay inay shabaab ka shaqaynayaan khawaarijtuna ka shaqaynayso
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaa dhagaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida ku dhowaad hal bilyan iyo bar ruux oo ku nool dalka indiya ayaa ka wardhowraya natiijada doorashadii baarlamaaniga ahayd ee codbixiyaasheeda ama codbixinteeda ay shalay soo gebagabeeyeen lix wareeg ayay boqolaal milyan oo ruux ay dhowr toddobaad codkooda uga dhiibteen doorashadan oo soo dhammaatay sabtidii shalay saadaal hordhac ah oo soo baxday ayaana muujinaysa in ra-iisul wasaare narendra modi uu markii saddexaad ku soo laaban doono xafiiska xisbiga modi ee b j p ayaa la filayaa inuu heli doono aqlabiyadda baarlamaanka sida ay muujisay ra-yi ururin dadweyne oo uu sameeyey tv-ga n d t v ee dalka indiya sidoo kale ra-yi ururin ay sameeyeen laba hay-adood ayaa muujiyey in xisbiga talada hayaa uu heli doono saddex boqol iyo konton kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka kooban shan boqol saddex iyo afartan iyadoo aqlabiyadda la rabo inuu xisbiga guulaysto keeno ay tahay boqol laba iyo toddobaatan doorashadii sanadkii laba kun iyo sagaaliyo tobankii ayuu xisbiga talada hayaa uu ku guulaystay saddex boqol iyo saddex iyo konton kursi isbahaysiga mucaaradka ay ku midoobeen oo ay ku midoobeen xisbiyo dhowr ah ayaa la filayaa in doorashadan uu ka keeno ilaa boqol iyo labaatan kursi tiranta codadka ayaa bilaabmaysa afarta bisha juun iyadoo natiijada lagu dhawaaqi doono isla maalinkaasi haddii uu moodi guulaysto wuxuu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii labaad ee saddex xilli ku guulaysta doorashada kadib ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee indiya jawharlaal nehru madaxweynaha dalka el salvador najib bukele ayaa sabtida shalay mar labaad loogu dhaariyey xilka madaxtinimada kadib markii uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee horaantii sanadkan dhacday bukele ayaa mudaxileedkiisii hore si aadah oo la dagaalamay kooxaha gaangiska iyo burcadda ka ganacsata daroogada arrintaas oo uu ku kasbaday qalbiyada inta badan shacabka hase yeeshee wuxuu wajahayaa caqabado ay ka mid yihiin hagaajinta dhaqaalaha dalkaasi dhaca bartamaha ameerika iyadoo ay in badan oo shacabka ka mid ah ay la nool yihiin faqri najiib bukele oo ah labiyo afartan jir horey usoo noqday maamule xarun lagu caweeyo ayaa si weyn ugu guuleystay doorashadii bishii febraayo oo uu helay in ka badan siddeetan boqolkiiba codadka la dhiibtay munaasabadii caleemasaarka mudaxileedkiisa labaad ayaa waxaa ka qayb galay madax ay ku jiraan madaxweynaha argentiin havier miley iyo hogaamiyaal kale oo u badnaa kuwa latin america ah bukele ayaa lagu ammaanay sida uu wax uga qabtay xaaladaha amniga ee dalka el salvador oo ah waddan ay ku nool yihiin lix dhibic saddex milyan oo ruux kana mid ah wadamada ugu khatarsan caalamka dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in horjoogayaal ka tirsan kooxda shabaab ay ku dileen howlgal duqaymo ah oo ay la kaashatay saaxiibada caalamiga ah ee maraykanka kaas oo laga fuliyey deegaanka afcad ee ka tirsan gobolka bari ee puntland howlgalkan ayay sheegtay xukuumadda soomaaliya in lagu beegsaday guri aaga isku urursanayeen maleeshiyada kooxda daacish mana aysan sheegin khasaare rayidka ka soo gaaray duqeymaha oo kusoo markaasi duqeymaha oo ka dhacay ama duqeymahan oo kusoo aadaya xili isla toddobaadkan meelo ka mida gobolka sanaag ay duqeymo kale ka dhaceen haddaba wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf cadaala oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa iga waramay duqeymaha siday u dhaceen cidda lagu beegsaday iyo weliba khasaarihii ay geysteen bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala l slm waa mahadsan tahay walaalo howlgalkaas wuxuu ka dhacay shalay meel lagu magacaabo afcad oo ka tirsan gobolka bari oo kooxda khawaarijta ah ee daacish ay maaragtay maleeshiyaadkooda iyo horjoogyaashooda ku sugnaayeen howlgal si wanaagsan ay u agaasimeen ciidanka qaranka iyo saaxiibada taageero gaar ahaan ciidanka maraykanka ayay ahaayeen ayuu ahaa si wanaagsan oo ah sidii loo qorsheeyay ayuuna kusoo dhammaaday waa gartay marka maxaad nooga sheegi kartaa howlgalka siduu u dhacay howlgalka waxaa lagu beegsaday meel guri ah oo tuuladaas lagu magacaabo afcad ka tirsan oo maleeshiyaadka khawaarijta ah ee daacish iyo horjoogayaal ka tirsan ay ku sugnaayeen waa la burburiyey goobta ay ku sugnaayeen ilaa hadda qiimayn ayaan wadnaa laakiin intaan xaqiijinay saddex horjooge oo halkaas joogana waa dhimatay ilaa afar kalena waa dhaawacmeen muxuu ahaa welina macluumaad ururinayaan ku jirnaa laakiin dabcan waxay ahaayeen niman dambiilayaal oo muddo la daba socday halkaas dhibaato badan dadka shacabka ku hayey dhac iyo dil iyo handadaad intaba ku hayey fal dembiyeedyo kaleetana qorsheynayay marka sidaasuu ahaa howlgalku howlgal si wanaagsan loo maaragtay looga shaqeeya ayuu ahaa oo ciidanka qaranka iyo saaxiibadooda ay si wanaagsan uga shaqeeyeen sida ay ugu talagaleen ayuuna ku dhammaad
waa gartay wasiir bilowgii toddobaadkan sii dhammaanaya ee waxaad sheegteen in howlgallo duqeymo ah aad ka fuliseen buuraleyda calmadow ee gobolka sanaag haddana waxaad ka fuliseen sidaad sheegtay ee gobolka bari marka howlgalladan maxaa xiriira oo ka dhexeeya sidoo kalena maxaa keenay in dhinacaas howlgallada maalmahan aada xoogga ku saartaan annagoo ogeyn marka hore inaad xoogga ku saari jirteen duqeymaha iyo howlgallada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya meel kasta oo khawaarijta ay joogaan oo jamhuuriyadda soomaaliya ka mida waxay u tahay bartilmaameed ee dowladda soomaaliyeed iyo saaxiibada taageeraya meelaha hadba dhaqdhaqayadooda ay ka socdaan oo ay isku uruursanayaan ama ay dambiilayaashooda ku uruurinayaan ayaa ay markasta ciidanka qaranka iyo saaxiibada caawiya ay daba socdaan hadbana meesha marka ay u arkaan inay munaasib tahay ayay howlgalka ka fuliyaan jamhuuriyadda oo dhan meelaha ay ka joogaan marka meelaha kaletana wuu ka socdaa waqti badan buu ka socday sidaad sheegtay toddobaadkii hore khawaarijta shabaab ayaa caalmadow lagu beegsaday haddana dhankan kaleeto maaragtay koonfur bari ka xigta muxuu ahaa boosaaso ilaa siddeetan kilomitr u jirta qandalana soddon iyo xoogaa u jirta ayaa howlgalkaas laga fuliya marka wax gaarahoo cusubi ma jiraan hadba meesha dhaqdhaqaaqooda lagu arko iyo hadba sidii ciidamada muxuu ahaa qaranka iyo saaxiibada caalamiga ahi ay isugu dubaridaan howlgalka ayay ku xiran tahay dabcan meel kastoo ay joogaanna waa bartilmaameed marka horjoogayaal in lagu beegsaday ama lagu dilay ayaad noo sheegtay ma yaa laga xusi karaa ilaa hadda ma laidiin soo gudbiyey faahfaahinta iyo horjoogayaasha kuwa ay yihiin iyo weliba waxay ay u qaabilsanaayeen kooxda
weli dhammaystirka macluumaadka ayaan ku jirnaa laakiin waxaan xogtaan muxuu ah eedeen amnigu hayaan ay tahay in shakhsiyaadkii muxuu ahaa hawshaas loo daba socday ama halkaa joogay maaragtay horjoogayaasha ahaa halkaas ay ku dhinteen kuwo kalena ay dhaawacmeen dabcan deegaankuna waa deegaan fog oo maaragtay muxuu ahaa adeegyada qaarkood ay iska adag tahay sida loo helo laakiin dabcan qiimeynta ugu dambeysaa socota laakiin ujeeddadii laga lahaa howlgalkaas waa la xaqiijiyey
bal ka waran dhinaca khasaaraha rayidka ah ma jiraan dad rayid ah oo ay wax soo gaareen maadaama meelaha laga fuliyay duqeymaha inta badan ay yihiin meelo ay dad degan yihiin wasiir maya ma jirto haba yaraatee wax waxyeelaa oo dad shacaba soo gaartay tuuladana dad badani maba joogin dad maaragta qoys ah oo ay si khasaba u haysteen oo afduhu u haysteen unbaa ku sugnaa qoyskaasna waa laga badbaadiyo waa ka nabad galeen waana ka baxeen muxuu ahaa meeshaas haba yaraatee wax khasaare ah oo dadka shacabkaa soo gaaray ma jiro
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu waramayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo xalay ka hadlay goob lagu daafurayey hiilka hooyada qaranka oo ka dhacday munaasabadaasi magaalada muqdisho ayaa sheegay in colaadaha qabaa'ilka ee u dhexeeya gobolada dalka ay hurinayaan kooxda al-shabaab taas oo keentay in qeybaha ciidamada qalabka sida ee ay ugu talagaleen arrimaha amniga iyo la dagaalanka al-shabaab ay hadda kala ilaalinayaan beelaha dagaalamaya ee ku nool deegaanada laga xoreeyey kooxda al-shabaab sida uu hadalka u dhigay
meelaha hadda la xoreeyaa dadka isku diraya waa la xoreeyey in badan oo ka mid a ciidamadii aan meelo kale iyo shaqooyin kale u dirsan lahayn waxay kala dhex taagan yihiin beelo soomaaliyeed bay kala ilaalinayaan oo hadda jooga booliis nabad sugid military ciidamadii aan ugu talagalnay inay shaqo kala qabtaan waxay nagu kaliftay intaan dirno in ayaga kala dhex dejino ay kala ilaaliyaan yaa ka shaqaynaya waxaan ognahay inay shabaab ka shaqaynayaan khawaarijtuna ka shaqaynayso dadkeenna si sahlan ayaa ayaa loo duubsanayaa wacyigal wacyigalka wacyiga dadka iyo maskaxda ayay haantu salkay ka tolan tahay wax ka tolmaanaya iyo go-aan la qaato haddaynu shacabka soomaaliyeed nahay iyo dowladdaba waxaa ilaa ay hadda aan ku guulaysan laanahay inaan kulligeen go-aan qaadano oo nimankaas dhaafina qaar ka mid ihi dadkeenu way cabsanayaan waa sax waa cabsidu way jirtaa baab bay ka qaadaan waa u hanjabaan keen lacagtay dhahaan cabsidu waa jiraysaa waxay ku leeyihiin haddii dowladdaa la rabaa inay si aanan lacag u bixinin dowladdaa la rabaa ammaankayga inay sugto laakiin aniga haddii uu midka jilib joogaa soo waco uu yidhahdo lacag keen haddaadan keenina waan ku dilayaa de lacagtiina aan iska bixiyo waa legitimate waa hadal gar ah waa sax laakiin
xamse cabdi barre ayaa dhinaca kale sheegay ama ugu baaqay markaasi qeybaha muhiimka ah ee bulshada inay ka qeyb qaataan dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab oo uu ku tilmaamay inay yihiin salka mushkiladda iyo xasilooni darada ka taagan soomaaliya
dadkaan la hadlaya ani waxaa waaye waa gabdhaha soomaaliyeed ee jaamacadaha ka baxay ee dhakhaatiirta noqday ee iskuullada dhigta ee businesska haysta ee magaalada jooga wiilasha soomaaliyeed ee hay-adaha ka shaqeeya ee dowladaha dowladda ka shaqeeya ee ganacsada ee maxaanku dhahaa nolosha sare magaaladan iyo magaalooyinka dalka o dhanba ku haysta ee jooga waay ganacsatada waaweyn kambaniyada waaweyn leh malaayiinta dollar haysta ee iska dhaqan ayaa la hadlaya madaxda jaamacadaha iyo iskuullada ayaa la hadlaya waxaan leeyahay dagaalka kusoo biira dagaalka kuma jirtaan in runta loo sheego waay dadkeenaas waa runta isu sheegay dalkani sidaan buu ahaanayaa in dadka view people dadkan aadka u yar oo tirada inta leeg le gabdhaha inta leeg inay ayagu maalin walba maray dhahaan garawaa geedkaaga ka gooyo ordaa maray maxaanku dhahay dhahaan uhiili qarankaaga giwli ama geeri koox yar oo dadka inay ororado lagagama adkaan karo nimankaas waxaa looga adkaan karaa waa xaqiiqada aan soo sheegno xaafadaha aan degannahay waxaa naqaanaa adima waxay kula tahay inan inaan inaan la garanaynin magaalada meesha ka degan yihin waa la yaqaanaa waxaa la ogyahay xaasaskooda waxaa la ogyahay caruurahooda waxaa la ogyahay meeshay degan yihiin kuwa qaraabada ah walaalkaabaa ka mid ah mana sheegays anugu waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee aada moodo inaynan xil ka saarnayn dalkan iyo cadowga haysta dad aan la dagaalamayno ee in yaray la dagaalamayso bulshada soomaaliyeed inay dagaalka wada gasho inaynan isku dheeraynin mushkilada ha inagu dheeraynina in inagu filan waan ku jirnay daryeel xumo in inagu filan waan ku jirnay sumcad xumo qaxooti qax mushkilad
dowladda soomaaliya ayaa dagaalka ay kula jirto xoog kooxda al-shabaab xooggiisa ka wada gobolada dhexe halkaasoo labadii sano ee lasoo dhaafay ay ka fulisay howlgallo deegaano badan looga qabsaday kooxda haddana waxay ku howlan tahay ololo ay ku doonayso inay shacabka ku baraarujiso sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dadaalada ay ugu jirto ama ay kooxda al-shabaab dalka kaga saarayso
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibiclabo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal gobolka minnesota waxaa gabagaba maraya kiisaska dacwado oo soomaali ay ku lug leedahay kuwaasoo la xiriira lacago malaayiin dollar ah oo laga musuq maasuqay barnaamijka lagu quudinaya caruurta toddobaadkan waxaa maxkamadda ka hor hadlay mukhtaar shariif oo ka mid ah dadkaasi lasoo eedeeyey oo loo haysto inuu xaday hal milyan iyo saddex boqoloo kun oo dollar haddaba arrimahan ayaa falastiin axmed iimaan ay ka wareysatay maxamed colaad xasan oo sheekadaasi si weyn ula socday
falastiinay waxaa soo dhammaaday eedihii ama dacwad oogayaashii doodoodii ku aadanayd dadkan ay eedeynayeen ee soomaalida ah ee lagu eedeynayey in ay lunsadeen lacago loogu talagalay in caruur lagu quudiyo marka waxaa hadda bilowday qolihii difaacayey ayaa maaragta soo bandhigaya waxyaabihii ay ku difaacayeen dadka eedaysan marka toddoba qofood oo ka mida oo hal kiis lagu haystay oo kiiskooda afartan iyo kow milyan oo doolar lacag gaaraysa lagu haysto ayaa waxaa bilowday dhegaysigooda toddobadoodii mid ka mida ayaa maxkamadda goostay inuu iska difaaco oo uu ka hor hadlo waxa uu soo bandhigay markhaatiyaal fara badan oo ay ka mid yihiin culummada iyo hogaanka masaajidka daarulfaaruuq ee magaalada bloomington ee gobolka minnesota jaamacadda minnesota university dad ka mid ah iyo dad soomaali kale ayuu meesha keenay oo u marag furaya inuu raashinkaasi bixin jiray waxaa lagu haystaa hal dhibic saddex milyan oo doolar inuu lunsaday mukhtaar shariif oo saddex iyo soddon jir ah oo soomaali ah marka wuu isdifaacay taarikhdiisuu ka sheekeeyey waxyaabihii uu soo qabtuu ka sheekeeyey waxaana uu keenay markhaatiyaasha iyo weliba wuxuu keenay rasiidyo ay ku qoran yihiin ama warqado caddaynaya inuu soo iibsaday raashin gaaraya hal milyan iyo bar lacag gaaraysa ayuu raashin ku soo iibsaday marka isagana waxaa loo haystaa hal dhibic saddex marka waxaad moodaa in mukhtaar uu halkaas iska difaacayay dhegaysigana weliba uu socdaa marka lixda qof ee kale ee eedaysan iyaguna dacwadooda ma la dhegaystay ilaa hadda falastiin lixda qof oo kale eedaysan haddaan iyagana magacyadooda kuu xuso waxaa ka mid a maxamed jaamac ismaaciil cabdimaajid nuur xayaad nuur iyo saciid faarax iyo weliba cabdiwahaab iftin marka iyaga dacwadooda lama dhagaysan oo waxay qareenadii difaacaya goosteen inay maaragta aanay meesha ka marag furin waayo waxa ay doonayaan oo keliya in wixii lagu soo eedeeyey iyo qolyihii soo eedeeyey waxyaabihii ay soo bandhigeen in lagu xukmiyo laakiin iyagu meesha kama hadlin waayo waxay leeyihiin dadka sharciga yaqaana haddii fursad qofka eedaysan la siiyo fursaduu isku difaaco isaga hadlo oo maxkamadda ka hor hadlo waxaa imaan kara in su-aalo kuwa waxa uu ku hadlay cagsi ku ah la weydiiyo oo qolyaha kasoo horjeeda ay weydiiyaan taana ay dhibaato ku noqoto kiiskooda ama dembigooda marka lixdaa qofoodna waxay goosteen inaanay hadlin oo aanay meesha iska difaacin laakiin waxa meesha ka hadlay oo keliya mukhtaar oo isdifaaca sameeyey ugu dambayntii wax ma nooga sheegi kartaa kiiskan ama dacwadan loo haysto dhammaan toddobaatanka qof ee la sheegay inay eedaysan yihiin siddeed iyo toban qofood baa ilaayo hadda falastiinay qiraal ahayd oo sheegtay inay waxyaabihii lagu eedeeyey galeen kiiskanna waxaa ku eedaysan ilaa toddobaatan qof baa ku eedaysan laba boqol iyo konton milyan lacag gaaraysa ayaana dacwada ogayaasha dowladda maraykanka ay leeyihiin waxaa la isku dayey qaarkeedna qaarkoodna la xaday qaarna la isku dayey in la xado inkastoo lacag badan oo qayb ka mida lacagahaas lunsada la soo celiyey oo bangiye iyo loogu tegay guryo la gatay iyo gaadiid ay dadkaasi gateen oo laga soo celiyey laakiin waxaa jira qaar dadkaasi ka mida weli way maqan yihiin oo dalkay ka carareen markii kiiskan uu soo baxay kii qaarkood dowladda ayay heshiisii hoose la galeen oo maxkamada iyo lama keenin weli qaarna dacwadahoodii weli way socdaanoo baaritaankiibaa ku socda marka dacwaddan waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo qof waxaa ku eedaysan uu maxkamad soo hor istaago oo isdifaaco marka eeduhu sida ayay u kala duwan yihiin marka ma la yaqaanaa goorta ay soo gabagaboobayso dacwaddan marka la fiiriyo dadka hadlay iyo dadka dhimay
dabcan dacwaddan waxay qusaysaa oo keliya kiiskan milyana oo hal milyan iyo saddex boqoloo kun loo haysto ninka la yidhaahdo mukhtaar laakiin ma cadda intaay qaadan doonto in dhammaan dadka eedaysan ee toddobaatanka qofood ka mida kuwoodii maqnaa iyo kuwii maaragta dowladdu heshiisyada hoose la gashay iyo marka laga reebo kuwa kale xiliyada ay bilaabmayaan iyo wakhtiga ay imaanayaan lama oga wakhti badan bay qaadan kartaa sanaday qaadan kartaa bay leeyihin dadka sharciga ka faallooda laakiin waxaa dhici karta in soo gebagaboobo mar haddii dhegaysigii bilowday in kuwo kalena ay ku xigaan oo marar badan sidan loo dhegaysto
kaasi wuxuu ahaa maxamed colaad xasan oo u waramayey falastiin axmed iimaan weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a dhegeystayaal markana haddii aan idin dulmaro qodobka warkeena maanta ugu weyn ku dhowaad hal bilyan iyo bar ruux oo ku nool dalka indiya ayaa ka wardhowraya natiijada doorashada baarlamaaniga ahayd ee codbixinteeda shalay lasoo gebagabeeyey lix wareeg ayay boqolaal milyan oo ruux ay dhowr toddobaad codkooda uga dhiibteen doorashadan oo soo dhammaatay sabtidii shalay saadaal hordhac ah oo soo baxday ayaa muujinaysa in ra-iisul wasaare narendra modi uu markii saddexaad ku soo laaban doono xafiiska xisbiga modi ee b j p ayaa la filayaa inuu heli doono aqlabiyadda baarlamaanka sida ay muujisay ra-i ururin dadweyne oo markaasi la sameeyey sidoo kale ra'yi ururin ay sameeyeen labahii adood ayaa muujiyey in xisbiga talada haya uu heli doono in ka badan saddex boqol iyo konton kursi oo ka mid a kuraasta baarlamaaniga ee dalkaasi moodi ayaa haddii uu xafiiska ku guulaysto wuxuu noqonayaa ra-iisul wasaarihii labaad ee saddex xilli ciyaareed saddex xilli doorasho ku guulaysto kadib ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalka hindiya jawharlaal nehru warkeenni waa naga intaa haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha codkaasi faysal bushtaeg ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa io nabadgelyo
mase hubo inaad hanan iyo inaad hal fuduudaan haween lama maaleeyo